subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa washington
waa subax axada bisha abriil waa laba sannadka laba kun iyo toddobiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka midirbaan iyo weliba bogga v o e somaali dot com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qofka markii lasoo eedeeyo ee la tumo halka ugu horreysa ama lasoo qabto qofka halka ugu horreysa la fiirinayo waxa waaye qofkan yaa yaqaanay dadkii ugu dhowaa sida qoyskiisa oo kale saaxiibadiis oo kale dadkii uu la shaqayn jiray oo kale dadkii uu uu la noolaa
kaasi waxa uu ahaa sharci yaqaan amiin haaruun oo ku sugan minneabolis oo ka hadlaya caqabadaha la soo darso marka qoyska dad ka mida lagu eedeeyo fal argagixisnimo warbixin ayaad ku maqli doontaan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qurba joogta yurub oo weli wadda taageeradooda tabrucaadka iyagoo abaaraha ay u ururinayaan islamarkaana abaartaasi saamaynta ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada iyo weliba bulshada soomaalida sidoo kale waxa aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa khilaafka qoysaska oo ay dhallinyaradu ka qayb qaadanayaan sidii ay xal ugu heli lahaayeen xubintii ciyaaraha ah iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dhooba iyo ciid xooggan oo ka samaysan derbi iyo weliba biyo daadwado ayaa hal mar ku soo dumay magaalada mooka ee dalka colombiya jimcihii toddobaadkan taas oo keentay burburka guryo badan iyo weliba dhimashada boqol iyo konton qof madaxweyne juan manuel santos ayaa booqday burburka magaalada oo afartan kun oo dad ah ay ku nool yihiin kuna taalla xuduudda ekwador halkaas oo uu kaga dhawaaqay madaxweyne santos masiibo qaran madaxweyne santos waxa uu sheegay in tirada khasaaraha dadka ay sara usii kici karto isagoo xusay inuuna garanaynin tirada dadka ee dhibaatadaasi ay soo gaadha inta ay noqon karto hay-adda laanqayrta casa ayaa iyaduna sheegtay in afar boqol oo dad ah ay ku dhaawacmeen dhacdadan sida oo kalena laba boqol iyo labaatan dad ah la laayahay
t v laga leeyahay dalkaasi ciraaq ayaa waxa uu sheegay in abubakar al baqdaadi oo ahaa madaxii isis lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka anbar ee ku dhow xuduudda waddanka suuriya warkan oo soo baxay shalay oo sabti ahayd ayaa lagu sheegay t v ka soo baxa gudaha dalkaasi waxaana la sheegay in dhowr qof oo kale oo ka mida madaxda isis lagu dilay iyagana duqeyn kale oo ka dhacday meel fog oo ku taalo galbeedka dalka ciraaq warkan mayse sheegin goorta rasmiga ee duqeynta ee dhacday tiviyada gudaha ka hadlay sidoo kalena ma jirto ilaa iyo haatan wax caddeemo ah oo muujinaya in duqeyntaasi ay dhacday islamarkaasina ilaa iyo haatan isbahaysiga maraykanku uu hormuudka u yahay mayse sheeganin inay jirtay duqeyntaasi
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal dhammaantiin ba ada leedahay meel kastoo aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacadda iyada subaxnimo idin ka imanaysa washington dhowr gobol oo ay soomaalida maraykanku ku nool yihiin ayaa waxaa hore uga dhacay falal dhalinyaro soomaali maraykan ah oo ka tegey una safray soomaaliya iyo weliba waddamo kale ay si ay ugu soo barbar dagaalamaan kooxaha islaamiyiinta sidoo kale waxaa jira dhalinyaro badan oo xabsiyo dhaadheer lagu xukumay markii la ogaaday inay u safrayeen bannaanka amaba dibadda dhacdadii u dambeysay waxaa jimcihii toddobaadkan lagu xukumay gobolka virginia ee duleedka magaalada tan washington laba haweena oo hooyooyin caruur badan lahaa haddaba saamayn intee la eeg ayay ku yeelataa qoysaska dadka lala xidhiidhiyo falalka argagixisinimo warbixintanna waxaa ku eegaysa waryahayaga sahra cabdi axmed oo haatan stuudiya igula sugan bishii nofembar ee sanadkii ina dhaafa ee labadii kun iyo lix iyo tobankii ayay ahayd markii dhowr dhalinyaro soomaali maraykan ah ay maxkamadda dhexe ee gobolka minnesora ku xukuntay xabsiyo inta u dhexaysa ah toban ilaa iyo soddon iyo shan sano dhallinyaradan ayaa saraakiisha laamaha amniga waxa ay ka soo qabteen eeraboodka magaalada new york sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii markaasi oo ay doonayeen inay socdaal uga tagaan dalkan maraykanka si ay bannaanka uga soo dagaalamaan oo ay ugu biiraan kooxa argagixisa falkii xigay xukunkaasi wuxuu jimcihii toddobaadkan ka dhacay maxkamad ku taalla gobolka virginia ee magaalada alexandria muna jaamac oo ahayd hooyo leh toddoba ciyaal ah iyo hindiya dhiirane oo ahayd hooyo iyadana leh lix caruur ayaa lagu xukumay koo iyo toban sano ilaa iyo labiyo toban sano waxaa labadan gabdhood lagu haystay sida la sheegay inay dhaqaale cadadkiisa uu dhan yahay afar kun toddoba boqol iyo konton doolara ay uga direen gudaha dalkan maraykanka bannaanka si kooxo argagixiso ah ay u isticmaalaan lacagtaasi inkastoo ehelka labadan gabdhood ay midkood ka gaabsadeen inay warbaahinta la hadlaan haddana midood ayaa saygeeda iyo hooyadeed waxa ay goobjoog u ahaayeen xilliga xukunka maxkamadda uu dhacayay haddaba falka noocaan ee xukumada la xiriira argagixisada oo qof sannado badan lagu xukumo saameyn inteleg ayay ku reebtaa qoyska qofkaasi uu ka soo jeedo ayaan maxamed faarax waa hooyo laba carruura oo ay dhashay toban sano ilaa iyo soddon sano lagu kala xukumay waxa ay degan tahay magaalada minneabolis khadka telefoonka dareenkeeda ayay iigu sheegtay walaaley waad garan kartaa hooyo carruurteedii soddon iyo toban sano lagu kala xukumay walwalka iyo isagtiga reerkaas iyo gurigaas soo gaaraya ama hooyadaas beerkeeda wax dhalay waxay dareemaysa waad ka garan kartaa abaayo halkan kuma soo koobi karo wallaahi waxaan dareemay wax aada u fara badan oo dhibaato ah oo niyad jab ah oo niyaddii fiicneedoon ilmahaas aan ku korsanayo disappointin aan noqono oo aada niyadda noo jabtay caruuro yaryar oo yaryar aan soo korsano oo diin iyo akhlaaq aan kusoo barbaarsanay walwal aada u fara badan abaayo niyadjad aada u badan baan ugu imaata waa arrin aada iyo aada u weyn abaayo kolley murugada iyo rafaadka iyo dhibta nala soo kulantay waxaan halkan kusoo koobi kara ma ahan qof kasta oo beer damqada ama beer wax dhalay ahna wuu dareemi karaa oo qof kasta oo ama bini aadan ah ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado wuu dareemi karaa baay kasokow saameynta iyo walwalka ay arrintaasi reebi karto sida ay sheegtay ayaan haddana ma jirtaa mid sharciyan dhanka sharciga markii la eego tixraac ku noqon karta iyo sidoo kale in baaritaano lagu sameeyo qoyska dadka la xirxiro waxaa su-aashaasi iiga jawaabay amiin haaruun oo ah sharciyaqaan degan minneabolis waxyaalo badan oo dawladda laga helo sida maaragtay kaalmayaasha dawladda laga helay kala duwan sida caafimaadka ama kaalmaha guryahoo kale ee la siiyo qoysaska danyarta ah dabcan qofku hadduu galo dembiyada qaarkood oo kale sida in lagu soo eedeeyo inuu ku lug leeyahay dembi argagixiso oo kale qofkaasi wuxuu ku weyn karaa kaalmadii uu ka helayay dawladda taas oo ku yeelanaysa saameyn weyn qoyska noloshooda iyo deganaanshahooda waa garta bal waxaad iiga warantaa marka marka taasi laga soo tago haddana dhinaca kale dowladda laftirkeeda sidee bay dabagal ugu samaysaa ma laga yaabaa inay saameyn kale oo dhinaca amniga ama dabagala ay ku yeelato qoyskii qof lagu eedeeya argagixiso inuu taageeray oo kaleeto sidee bay saameyn ugu yeelataa ha way ku yeelan kartaa walaal qofka markii lasoo eedeeyo ee la tuhmo halka ugu horeysa ama lasoo qabto qofka halka ugu horeysa la fiirinayo waxa waaye qofkan yaa yaqaanay dadkii ugu dhowaa sida qoyskiisa oo kale saaxiibadiis oo kale dadkii uu la shaqayn jiray oo kale dadkii uu uu la noolaa oo kale marka dabcan waxay ku yeelanaysaa saameyn waxay soo kordhisaa in dadkii ku dhowaa qofkan oo dhan ay dawladdu iyo askartu bilowdo inay la hadasho laamaha ammaanku bilaabaan inay la hadlaan ay su-aalo weydiiyaan ku saabsan qofkan waxaa kale oo markiiba ay dawladdu samaysaa oo kale in la fiiriyo yaa qofkan la socday ma keligii buu ahaa haddii lagu soo eedeeyo waxyaalaha sida argagixisidoo kale ah in la raadiyo dad kale oo laga yaaba in ay ku lug lahaayeen falkan qofkan lagu soo qabtay ama lagu soo eedeeyey taasoo keenta in dad badan ay iyadana saameyn ku yeelto cabsi iyo welwel la sudarsaan dadkii qofka xiriirka la lahaa xukuumada labadan dumarka ee gobolka virginia ayaa waxa ay ka dhigan tahay mid ka duwan kuwii horey loogu soo eedeeyey dhallinyaro laguna xukumay gobolka minnesota waxaana taasi ay uga duwan yihiin in ay yihiin dumar hooyooyin ah islamarkaasina lacaga aruuriyay sida la sheegay oo ay kaga duwan yihiin dhallinyarada in ay dagaal bannaanka ugu baxayeen
saare cabdi axmed aad ayay umahadsan tahay waxay nala socodsiinaysay warbixin ku saabsanayd saamaynta ay ku yeelato qoysaska dad xubno ka mida reerkooga lala xidhiiriyo falaal argagixisinimo iyadoo dhacdadii ugu dambeysay ay ka dhacday jimcihii toddobaadkan virginia gaar ahaan gobolka virginia ka tirsan washington
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo idinkaga imaanaysa magaalada washington iyadoo weli xaaladda abaaraha ay ka taagan tahay guud ahaanba deegaanada soomaaliya islamarkaasina dadka ay saameysay ay u baahan yihiin biyo iyo baadba ayaa dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka norway waxa ay bilaabeen inay u ururiyaan tabarucaad ay ugu gurmanayaan dadkay abaarahaasi saameeyeen iyada oo ay bilaabeen in ay iibiyaan sanaadiiq oo ka mida cuntooyinka soomaalidu ay caanka ku tahay ee dalka aada looga jecel yahay iyo weliba iyagoo sameeyey weel ay kooxo dhallinyaro ah inta ay la wareegaan dhaqaale ay ku soo ururinayaan cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa la xiriiray qeybaha kala duwan ee bulshadaasi gacantana ku haya iyagoo tabarucaadaas iyo dhaqaalaha ay aruuriyeen warbixintan ayuu nooga sameeyey hawshan oo hannaan la mida sida laga sameeyey goobo kale oo ay soomaalidu ku nool yihiin ayaa ahayd mid kaga duwanayd in hal mar ay ku ballamaan bilowgeeda iyadoo adeegsanaya qorshe ku cusub kana gedisan sidii hore wax loo uruurin jiray maxamuud maxamed faarax waxa uu ka mid yahay soomaalida deggan magaalada torenham ee dalka norway waxaana uu ii sheegay inay hal maalin ka wada bilaabmeen sagaal iyo tobanka gobol ee dalkaasi waxaa jiray xubno guddi ah oo loo magac daray guddiga gurmadka abaaraha ee ka jira dalka soomaaliya waktigan kaas oo ka dhisan magaalada caasimada ah ee wadanka norway oslo guddigaas ayaa wuxuu xiriiro kala duwan la sameeyey dhammaan xubnaha guddiyada jaaliyadaha ee soomaalidu leedahay gobolada kala duwan ee wadanka marka guddigaasu markaa si tooseeya xiriirkaas uu jiray hal maalin bay soo saareen warbixin ay soo gudbiyeen ay ku yaraan in shan iyo labaatanka bisha ayna soo dhaafayna lagu ballamay marka waxyaabihii cajibka ahayd marka waxay ahayd in sagaal iyo tobanka gobol ee wadanka norway uu ka kooban yahay dhammaan mujtamaca soomaalida oo dhan ay halkaas maalin u istaageen marka maalintaa marka loo istaagay isaacadda iyo meesha la istaagayo kulli inta aan hawsha bilaabanin waxa ay sida nidaamka ama sharciga wadanku u yahay markii barnaamij noocaas oo ololaha la samaynayo waa in lala xiriiraa booliiska degmada ama magaaladaas joog la joogo markaas ogolaasho laga soo qaato iyo meesha la istaagayo marka hal maalin ayay wadankoo dhan barnaamijkaas uu ka wada dhaqan galay barnaamijkan oo badi bulshadu ay ka qayb qaadanayeen ayaa haweenku ay sameeyeen cunto gaar ahaana saambuuska oo ka mid a cuntooyinka ay soomaalidu caanka ku tahay ee aadka loo jecel yahay kaasi oo ay ku iibinayeen magaalada si dhaqaalaha ka soo baxa ay ugu tabarucaan cibaada yuusuf xasan waxay ka mid tahay bulshada soomaalida ee deggan magaalada minaham ee waddankaasi norway waxaana sidoo kale ka mid tahay urur la yidhaahdo xanaan oo hawshan qabanayey saddex cisho ka hor baa naloo soo sheegay waanu u diyaar garownay waanu qaybsanay saambuuska ayay jecel yihiin dadkan waddankani degani markaa saambuus shan boqol oo saambuusaanu samaynay habeenkii hablo dhalinyaraana waanu diyaar garaysanay oo koobabkii iyo alaabtii lala wareegayay qaaday marka alxamdulilah dhalinyaro rag iyo dumarba ololo culus baa la galay iyo masaajid hawshan oo si wada jira looga qayb qaadanaya islamarkaana ay dadka badankiisu door ku lahaayeen ayaa sida uu maxamuud maxamed faarax ii sheegay hanaanka dhaqaala ururinta loo adeegsaday ee loo sameeyey ay ka mid ahayd iyada oo la sameeyey weel ay sawirro abaaraha muujinaya ku yaalaan islamarkaana lagula dhex wareegay magaalada laga soo bilaabo tobankii barqanimo ilaa iyo lixdii mataqaanaa raaraac ama gruub gruub ayay shaqada loo galayo laisku bedelaayay marka waxaa la qaatay oo mataqaana maxaa la yihahdaa sawiro laga soo qaada dadka abaarahoo dhibaataysan baa waxaa lagu dhejinayay gasacyo ama koombooyin lagu muujinayay waxaa la uniform gooni bay wateen oo maarata calaamado lagu yaqaano dadka barnaamijka noocaas oo lacag aruurinta ka sameynaya wadanka waxaa la istaagayay barac cayiman lama soo socon karin oo labada dhaqaaq lama ogolayn sida sharciga wadanku uu aqbalaayo marka meelo cayiman oo meelaha masalan wadooyinka ama meelaha suuqyada waaweyn oo dadku ku badan yihiin oo kale ayaa dadka halkaas lacagaha looga qaadayay marka dadka wadanka u dhashay waa ay fahamsan yihiin oo inta badan markay arkaan yani mataqaanaa muuqaalka ama yani dadkan ujeedada ay meesha utaagan yihiin waxay u badnaayeen inay bixinayeen lacagta marka saasay marka mataqaanaa lacagta iyo ururinta ay ku socotay waddankao dhan marka iyadoo guud ahaanba sida ay cibaada ii sheegtay dalka norway laga ururiyey lacag gaadhaysa boqol iyo afar iyo labaatan kun oo dollar ayaa magaalada ay degan tahay ee minaham keliya ta muddo siddeed saacadood ay ku ururiyeen shan kun iyo lix boqol oo dollar walaal horta shan iyo toban kun oo lacagtayada oo kun iyo shan boqol oo dollar u dhiganta saambuuskii aanu iibinay baanu ka soo saarnay shan iyo labaatan kun oo laba kun iyo shan boqol oo dollar u dhigantana lacagtii koobabkaanu la wareegana naloogu soo riday bay noqon tahay lacag ilaa toban kun oo dhowdhowna masaajidka iyo dhalinyaro isxilqaantay oo reer liila hamara ayaa bixiyey marka lacagta dhammaanteed waxay isku wada noqotay markaan dib u xisaabtamay shan kun iyo lix boqol oo dollar bay noqotay lacagtii aan u liilahaa marka ka helnay walow dhaqaalahani aanu ahayn mid sidaa u buuran balse dadka tabarucaad ka sameeyey ayaa rajo ka qaba in haba koobnaatee ay wax ka tari karto dadka ay abaaruhu saameeyeen ilaahay waxaan ka baryayaa horta in sidii xaqa ahayd loo qaybiyo in halka qof dadka ugu liitaa joogaan la gaadhsiiyo dee wax badan bay taraysaa dad badan oo tabaalaysan bay waxu- wax taraysaa haddii ilaahay siday tahay u gaadhsiiyo
warbixintaasi cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa isugu kaay soo duway halkana ka soo jeedinaya halkaasi aad kala socotaanna waa v o a washington subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan idaacaddeena subaxnimo ee idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o eda ciddii ay seegaan waxa ay dib uga daalacan karaan ama uga dhagaysan karaan barnaamijyada ka baxa v o eda websitekeena v o a somaly com sannadihii ugu dambeeyey waxaa soo badanaya dadka isu xilqaamaya in ay si tabarucaada ama mutadawacnimo ah uga shaqeeyaan xalinta khilaafaadka la xiriira qoysaska iyo kobcinta aqoonta lamaanaha si heerkiisu uu u sii jiro ama si reerahaasi uu sii jiraan magaalada burco waxaa dhowaan laga yagleelay xarun si mutadawacnimo ah uga qayb qaadanaysa xalinta mushkiladaha qoyska islamarkaasina aqoon kororsi u sameynaysa dadka lamaanaha ah barnaamijkan oo ay daahfureen koox dhallinyaro ah ayaa warbixintan waxaa inooga diyaariyey mar kale cabdixakiim maxamuud shirwac fikirkana oo ay egleeleen dhallinyaro ku dhaqan magaalada burco islamarkaana hadda uu la daafuray ayaa sida ay ii sheegeen ay qorshaynayaan in xubnaha qoyska ay baraan xuquuqda uu qoysku leeyahay iyo weliba sida khilaafaadka loo xalliyo samsam kayse ciise waxay ka mid tahay xubnaha dhallinyarada ee barnaamijkan yegleelay waxaan doonaynaa inaanu afar qaybood u kala saarno wacyigelintii inaanu sii wadno qayb iskuula oo waxbarasho ah oo hooyooyinka iyo dhalinta lagu baro in qoyska iyo xuquuqaadku leeyahay annagoo waxbarashadeeda aanu u kala qaadayno dhowr qaybood aanu doonay inaanu qoyskii barno managementigii sida loo xaliyo khilaafaadka conflict resolution waxa loo yaqaano annagoo balayna gargaarka degdeg oo kale siday hooyada u noqoto hooyo markii gurigeedii joogto ilmaheedii xaalad caafimaad oo degdega hadday ku timaado horumarin karta ujeedada koowaad aan uga soconaano inaanu dadkan barno xuquuqu sawjeenkii ay tahay waxaa kaloo noo qorshaysan xalinta khilaafaadka kaalin kaloo noocaasa inaanu sameyno iyadoo maalin kasta deegaanada soomaalida dhidibada loo taago qoysas door ah oo ku soo biiro bulshadii hore u tiirsanayd ayay dhallinyaradani waxyaabaha ay ku doodayaan ay ka mid tahay in isufuranka dunidu uu saamayn ku yeelan karo loona baahan yahay in laga wacyigeliyo kayse maxamed xuseen waxa uu ka mid yahay xubnaha hawshan gacanta ku haya isbedelaa dhacaya taariikhahan noloshan isku furantay isbedelay keenayaan guur maraykan ka jira mid australia ka jira mid mara bertadoola ka jira baa ina soo gaadhaya dhaqamada laftooda in laga sameeyo dadka wacyigelin ayaa kamid a kenya laftiisiina inaynu eh, kayd u helno oo dhalinyaradana dambe mustaqbalka boqolaal sano ama boqol sano kadib ay hesho xogo ku saabsan guurkoodii oo laga keyay waxyaabo badan oo aynu lahaan jiray oo dhaqankeena kamid ahaa oo laga tegay iyo waxyaaba badan oo dhaqankeena kamid ahaa inuu na soo galay Eh, tusaale ahaan tusaale ugu fudud oo sida aan la isla fahmayo waxaa kamid ah iminka waxaynu aragnaa oon meel walba ku aragnaa inaan iyo inan aan weli ismehersanin oo meherkooda dilkaa dib dhacayo oo loo hambalyeelayo diin ahaan iyo dhaqan ahaantoodnaba waxaan banaanayn mushkiladda qoyska oo ah mid maalinlaha islamarkaana si joogta ah u soo noqnoqota ayaa marka laga imaado qorshahan ay sida oo kala sameeyeen wacyigelinno la xidhiidha arrimaha qoyska wacyigelin baanu hadda ka hor muddo sanad laga joogaanu bilownay barnaamijkan wacyigelin bay ahayd wixii aanu markii hore qabanay wacyigelintaasoo aanu kaga hadlaynay xaaladaha kala duwan ee guurku soo maro haddaan tusaale kuu soo qaato waxaanu isu keenay marka hore dhalinyaroodaanu isu keenay howldoorkii gobolka waxaanu keenay aqoon-yahankii culimadii awaaladii annagoo mid walbana doonayna kaalinta ay ku leeyihiin inay ka qaataan barnaamijkan oo soo socday in muddaha ayay dhallinyaradani bulshada la soo wadaageen doodo kala duwan oo la xidhiidha lamaanaha iyo weliba qaabka ugu saxsan ee ay isu soo xulan karaan waa sida ay mar kale tilmaamayso samsom kayse ciise waxaan u kala qaadnay barnaamijkii saddex qaybood toddobaadkii koowaad waxaa laga dooday xulashada lamaanaha iyo qaabka ugu saxsan ay isu soo xulan karaan lamaanuhu toddobaadkii labaad waxaanu ka doodnay fadhiisiga iyo gurgarka waad garan karaysaa lamaano isu soo xushay oo isu soo good fadhiistay qoyskaasi ama wuxuu noqdaa qoys liibaanay ama wuxuu noqdaa qoys burburay toddobaadkii saddexaadna intaasaanu ka hadlaynay tallaabadan oo aan ahayn mid dhegaha bulshada ku cusub ayaa dhallinyarada gacanta ku haysa ay aaminsan yihiin inay buuxinayaan kaalmaha bannaan ee bulshada iyagoo samaynaya cilmi baadhis arrintan la xidhiidha waa sida uu tilmaamayo kayse maxamed barnaamijkanu wuxuu ujeedooyinkiisa ka mida ugu waaweyn in kor loo qaado wax ka bedelka ha fikirka taban ee ay bulshada soomaalida ku haysato xaqa iyo xuquuqda lamaanaha waxaa kaloo kamida ujeedooyinkiisa ugu waaweyn in lagu dadaalo kaydinta xogaha qoysaska ee ummadanu ay leedahay ee ku taxalluqa dhaqanka soo jireenka tusaale ahaan sooyaalka guurka guurka ee soomaalida oo kale sidoo kale in wax laga ogaado taariikhda iyo sooyaala sooyaalada ilma roganaya ee tagtada taaganta iyo timaadadaba qeexaya iyadoo arrimaha isbedelaya halka xiliyadaa dhacaya taariikhahaas u kala dab qaadayaan la raba in kayr laga sameeyo kala tagga iyo burburka qoysaska oo ah mid hanaana joogtaa u dhaca ayaanay jirin cilmi baadhis rasmiya oo lagu ogaaday waxaa salka u ah iyadoo cidibo ay dhinac u dacal saarto waxayna dhallinyaradani ii sheegeen inay rabaan inay la kaashadaan aqoon-yahanka iyo weliba dadka khibradda u leh sidii qoysku aanu si sahlan ugu burburi lahayn waatan mar kale samsamkayse waxa ka baxday burbur badan ayaa soomaalida hadhaysay oo intaa qoys baa burburaya inta wada joogtaan ku wada joogin maxabad iyo kalgacalkii loogu talagalay waxaa meesha ka baxay lamaanihii la rabay nolosha inay u wada halgamaan oy ku wada noolaadaan maxabadii iyo kalgacalkii ilaahay subxaana watacaala ummadda islaamka u jideeyey tii baa meesha ka baxday lamaanihii la rabay inay nolosha u wada halgamaan hadhowna halganka midhaha kasoo baxa si gobonimo la u wada gurtaan ayaan jirin haddaba sidaasay tahay waxaanu xidhiir la sameynay maxakamadda oo broseskii noo socdo waxaan rabnaa inaanu aqoon-yahanka iyo culamado imikaba nala shaqeeya aanu kaashano kadibna dadkan bal markiiba warqada loo saxeexayo la odhanaya waa kaas waad kala tagteen inaan markiiba deg dega ummadii lagu kala furinee naloo soo gudbiyo oo nala yia oonu culimadii iyo aqoon-yahankiina horkeeno in badan wacyigelin u sameyno broblemkii ay ka cabanayeen la xalino
waa tahay warbixintaasi aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa isugu kaaisu dawe cabdixakiim waxaa ka baqayaba dadka inay burcaha da-aadaan oo qurba joogta inta badan waxaa la yihahdaa kala taga qoysaska iyo mushkiladahaasi halkaanay ku barteen aad aad aad waa waan tahay filaya n haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xubintii ciyaaraha waxayna la socodsiinayaa maxamuud mascade
aad baad umahadsan tahay cabdixakiin shirwac waxaan maanta iyo xalay baan idhaahdee wadanka ingiriiska iyo weliba meelo fara badan oo kamid a caalamka ka dhacayay ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalada haddii aan ku hormaro horyaalka dalka ingiriiska cabdixakiino kulam aada u xiiso badan ayaa habeenkii xalay ahaa la iskaga hor yimid kulankii ugu dabcan kululaa oo dad fara badan ay ka dhor sugayeen natiijadiisana lala yaabo waxa uu ahaa kii labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada london iyo foodos ku dareen ee chelsea iyo crystal palace oo dad fara badan guuldaradii halkaa ka timid ee chelsea soo gaartay aanay filaynin oo laba iyo hal ayaa lagaga badiyey chelsea oo crystal palace ayaa ku badisay chelsea lagama badin muddo saddex iyo toban kulana ay soo ciyaaraysay waxayna ahayd chelsea kooxda iyadoo haatan horyaalka dalka ingiriiska ku hogaaminaysa toban dhibcood laakiin guuldaradii xalay soo gaartay ayaa keentay hadda inay toddoba dhibcood oo keliya ay ku hogaaminayso waxaana taa ay dhacday kadib markii kooxda tottenham oo iyaduna isla habeenkii xalay ciyaartay ee kooxda burnley laba iyo eber kaga badisay walow kooxda tottenham hatisba ay dhaawacyo fara badan kasoo gaareen ciyaartoyda ay ku duushay qadka dhexe weliba ninka la yidhaahdo wanyama oo u dhashay waddanka kenya ciyaaryahankaasi oo isku ah ninka isagu isku xira qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee tottenham hatisba dad fara badan dabcan ma aanay sugaynin inay chelsea guuldaradan ku imaanayso tottenhamna ay iyaduna sidaa kaga faa'iidaysanayso kulamadii kale ee xiisaha laha dhaca waxaa kamid ahaa manchester united oo west bromwich albion barejo eber iyo eber ay ku celisay weliba kooxdan manchester waxaad moodaa in dhaweydba in ay daris la ahayd ciyaaraha barbardhaca kooxaha kale iyaguna barba barbardhaca kale waxaa kamid a southampton iyo banmouth iyaguna eber iyo eber ku kala tegay laakiin leicester city tan iyo siday macalinkii ranieri shaqada kaga ceyriyeen shan kulan oo ciyaareen shantii kulanba way badiyeen oo xalay leicester city waxay stoke city kaga badisay laba gool iyo waxba kulankii toddobaadku dabcan waxa uu maanta dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo manchester city kulankan waxa uu ka dhacayaa gegida arsenal ee emarat stadium iyadoo kooxda arsenal guuldarrooyin fara badan ay dhowaanahan soo gaarayeen taageerayaashuna haatan ay dalbanayaan macalinka kooxdaasi in uu naadiga isaga tago kooxda kale ee manchester city guulo ayay gaaraysay maalmihii ugu dambeeyey wayna soo wanaagsanaanaysay inkastoo iyada lafteedu ay dhaalaadhacayso hase ahaatee dad fara badan waxay isweydiinayaan haddii arsenal laga badiyo maanta waxa uu la kulmi doono macalinka kooxdaasi arsen wenger haddii uu badi iyose waxaa la isleeyahay ma laga yaabaa culayska ka saaran dhinaca taageerayaashiisu inuu ka fududaado
waa hagaaga maxamuud aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxa aynu kusii siqaynaa xubintii ciyaara haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxaynu dhegeystayaal kusii siqaynaa gabagabada idaacaddeena subaxnimo ka hor intaynaan idaacadda gabagabayn aan saare cabdi axmed ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka mahadsaned cabdixakiim dhoobo iyo ciid xooggan oo ka samaysnaa derbi iyo biyadaado iswato ayaa mar qura ku soo dumay magaalada moje ee dalka colombiya jimcihii toddobaadkan taasoo keentay burburka guryo aad u fara badan iyo sidoo kale dhimashada boqol iyo konton qof madaxweynaha waddankaasi oo booqday goobta burburka uu ka dhacay oo afartan kun oo dada ay ku noolaayeen kuna taalla xuduudda egwadoor ayaa waxa uu halkaasi uga dhawaaqay masiibo qaran in dalkaasi uu galay dhinaca kalena haddii aan eegno tv-ga dalkaasi ciraaq laga leeyahay ee gudihiisa ayaa isna waxa uu sheegay in abubakar al baqdaadi oo ahaa madaxii isis la dilay duqeyn ka dhacday gobolka anbar ee ku dhow xuduuda suuriya warkan oo soo baxay shalay oo sabti aheyd ayaanan ilaa iyo haatan si rasmiya looga cadeyn karin dhinaca markii la eego isbahaysiga maraykanku hormuudka u yahay ee dagaalada kula jira isis waayahay sahar aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaynala socodsiinaysay qodobadii wararka adduunka ugu weynaa dhegeystayaal gabagabada idaacadda ayaanu kusii soconnaa intayna gabagabayn aan hadda eegno dhinacii heesaha waa khadrad daahir ciga iyo weliba heestii waan soo baraarugayaa bartamaha habeenkii waa sidaas xusado sahar waxaa filaya inaad madaxa sii loxdaba intayna gaarin heestii waa annagii hadda ay kasii wada hadalnay heesaha aadka u maaragtay u faraha badan ee khadrad daahir ee qaada kuwooda ugu macaan ayay heeskaasi ku jirtaa waa noocii dawada loo qori jiray bal khadrad daahir iyo weliba heesteedii baraarug gabagabowtaa idaacaddeenii subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a idinka imanaysa magaalada washington isla markaana ay idinla socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo taynu idaacadda afarta galabnimo ee beritoolo isugu yimi doona waxaan idin leenahay sida ayo nabadgelyo الرحمن الرحيم